subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax talaado ah bisha juunna waa laba sanadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrbaan iyo bogga v o somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xiisadda ka dhalatay dilkii george floyd iyo baadhitaan cusub oo ku saabsan wixii uu dhintay floyd reerkiisu waxay soo bandhigeen baadhitaan madax bannaan in ay sameeyeen oo caafimaad kaas oo ay ku ogaadeen wiilkoodu inuu u dhintay askartii dhabarka iyo luqunta kaga taagnayd ee cajaaladdii laga soo duubay isniintii lasoo dhaafay waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne muuse biixi oo tababar u soo xiray dufcaddii labaad ee barnaamijka carbiska ee shaqo qaran dowladda britain isku dayeysa inay debciso xayiraadda uu keenay xanuunka covid
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
madaxweyne hore maraykanka barack obama ayaa isniintii shalay cambaareeyey rabshadaha la socda dibadbaxyada dalka oo dhan ka dhacaya ee la xidhiidha awoodda dheeraadka ee booliisku adeegsanayo iyo sinaanla'aanta xagga isirka isagoo ammaanay dibadbaxyada nabadda ku salaysan ee isbeddelka lagu raadinayo obama ayaa qorol internetka soo dhigay ku sheegay in dibadbaxayaasha badankoodu ay ahaayeen kuwo si nabada wax u wada hase yeeshee in tiro yari ay dadka khatar geliyeen isla bulshooyinkii dibadbaxa loo samaynayana ay dhibaateeyeen dalka maraykanka ayaa waxaa ruxay deganaansha la-aan socota habeenkii lixaad taasoo ka dhalatay dil toddobaadkii hore loo geystay nin bulshada madow ee maraykanka ka soo jeeda oo lagu magacaabo george floyd axaddiina waxaa in rabshadaha la joojiyo ku baaqay jo biden oo lagu wado inuu noqdo tartamaha xilka madaxtinimo ee doorashada soo socota kaasoo madaxweyne ku-xigeen u soo noqday barack obama dhinaca xanuunka covid sagaal iyo tobanna dowladda maraykanka ayaa isniintii shalay qandaraas qiimihiisu dhan yahay lix boqol labaatan iyo siddeed milyan oo dollar la gashay shirkadda daawooyinka samaysa ee lagu magacaabo emergent by solutions si ay u xoojiso awoodda wax soo saar ee tallaal lagu wado in lagula tacaalo xanuunka covid sagaal iyo toban xilaa shirkadaha dawooyinka soo saara ku tartamayaan soo saarista tallaalka dowladda maraykanka ayaa doonaysa inay xaqiijiso awood wax soo saar kaas oo hoos imanaya barnaamij ay bishii may ku dhawaaqday oo lagu magacaabo operation warp speed warkii caalamkuna waa nagayntaas
warka caalamka waxaa inoo akhrinayay maxamed cabdi xasan sandheer halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a aynu ku bilownee weli waxaa magaalooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka maraykanka ka socda mudaharaadyo ay dhigayaan dadka shicibka kuwaasoo ka cadhaysan dilkii george floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka kaasoo dhintay isagoo ku jira gacanta booliiska magaalada minneabolis toddobaadkii hore mudaharaadyadan oo ah kuwo rabshado wata ayaa lagu burburiyey hanti badan oo ay ku jiraan dhismooyin gaadiid iyo goobo ganacsi haddaba caashe ibraahim caashicuud ayaa isku keen soo ururisay wararkii ugu dambeeyey ee bannaanbaxyadan in ka badan toddoba iyo toban kun oo ka mid a ciidamada ilaalada amniga qaranka maraykanka ayaa taageeraya hirgelinta sharciga ee gobol iyo magaalaba maadaama ay ka jawaabayaan qalalaasaha deganaanshiila-aanta ah ee ka dhacaya saddex iyo labaatan gobol oo maraykanka ah xubnaha ciidamadaasi oo ay weheliyaan ku dhowaad shan iyo afartan kun oo ciidamada ilaalada qaranka ah oo iyaguna gacan ka geysanaya jawaabta xanuunka covid sagaal iyo toban iyo boqolaal kale oo ka caawinaya howlgalka derbiga xuduudda maraykanka dabka kaymaha iyo daadadka kuwaasoo dhammaan marka laysu geeyo ay wadar ahaan taariikhiyan gaarayaan ugu yaraan lix iyo lixdan kun iyo toddoba boqol oo ciidamo ah oo la howlgeliyey oo hadda ka howlgelaya gobolada dalka maraykanka ilaalada qaranka waxa uu ka kooban yahay dad rayid ah oo ugu adeega maraykanka askar ahaan amaba duuliyayaal oo ay shaqadoodu tahay mid aan joogto ahayn oo ku salaysan hadba sida loogu baahdo si ka duwan ciidamada badda badmaaxiinta amaba askarta joogtada ah iyo saraakiisheeda ayaa ilaalada qaranka waxa ay shaqadoodu tahay oo loo xilsaaray howlgal labageesood ah oo lagu taageerayo howlgallada gobolka iyo kan federaalka guddoomiyaasha gobolada ayaa u yeeri kara markay jiraan xaalada deg deg ah oo gudaha ah sida markaay dhacaan duufaano dhulgariir amaba xasilooni darro sokeeye gobolka minnesota halkaasoo george floyds oo ah nin kasoo jeeda bulshada african americaniska ah oo ku dhintay isagoo ku jira gacanta booliska toddobaadkii hore ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada la geeyey ilaalada amniga qaranka si ay uga caawiyaan qalalaasaha bulshada ee ka socda halkaasi abbaanduulaha ciidamada ee ugu sarreeya gobolka genaraal john jensen ayaa sheegay maalintii axadda in ciidamadoodu ay bixiyeen amniga cisbitaalada iyo gaadiidka gurmadka deg dega ah ee ambalaasyada islamarkaana ay abuureen aaga kontarool oo taraafikada ah iyo sidoo kale sugidda kaabayaasha muhiimka ah sida bangiga dhexe ee magaalada minneabolis waxa uu intaasi ku daray in ciidamadiisa la hubeeyey kadib markii ay heleen digniin ka timid f b i-da oo ku saabsan hanjabaad halisa siduu hadalka u dhigay oo ka dhana ciidamadiisa madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale u dhaqaaqi kara in uu howlgeliyo ilaalada qaranka si loogu adeegsado howlaha dowladda dhexe sida la dagaalanka argagixisada ee bariga dhexe tirada hadda ee ilaalada qaranka ah ee loo howlgeliyey howlgallada gudaha ayaa aad uga sarreysa tirada xubnihii la howlgeliyey sanadkii laba kun iyo shantii kadib markii ay dhacday masiibadii duufaanta ee katrina markii in ka badan koob iyo konton kun la howlgeliyey si ay gacan uga geystaan soo kabashada dhowr gobol oo maraykanka ah wakhtigan la joogo ma jiro adeeg laga codsaday militariga si ay gacan uga geystaan xasilooni darada bulshada ee hadda ka taagan qaar ka mida gobolada dalka sarkaal ayaa v o e da u xaqiijiyey isniintii in boqolaal booliska sida militariga u tababaran oo ka socda saddex saldhig oo ciidan lagu amray inay u diyaargaroobaan in loo diro minnesota haddii taliyaha uu weydiisto kaalmo ah in laga caawiyo xasiloonida gobolka afhayeenka bentagonka jonathan hafman ayaa sheegay sabtidii in militariga ay sare u qaadeen heeganka cutubyo dhowra inkastoo aan wax codsi ah oo ku saabsan kaalmooyin uusan uga imanin gobernatoraha gobolka minnesota tim walls sida uu dhigayo sharciga kacdoonka ee kun sideed boqol iyo toddoba madaxweynuhu waxa uu geyn karaa militari si loo xakameeyo xaalad kastoo goboleed kacdoon kasta rabshadaha gudaha iyo haddii ay tahay shirqool haddii la howlgeliyo amaba loo diro ciidamo militari gobolka minnesota waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee xubnaha adeega militariga ay ilaaliyaan nabadgelyada iyadoo ay socdaan xasilooni darro gudaha ah ee ka dhacda xuduudaha maraykanka tan iyo rabshadihii ka dhacay los angeles sanadkii kii war-saxaafadeedu xalay soo saaray madaxweynaha maraykanka donald trump ayuu ku yidhi waajibkayga ugu horeeya uguna sarreeya ee madaxweyne waa inaan difaaco dalkeenna weyn iyo dadka maraykanka waxaan u dhaartay inaan dhowro qawaaniinta ummadeenna taasina waa aan samayn doonaa aad iyo aad bay u mahadsantahay caashe ibraahim oo nala socodsiinaysay dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda dalka maraykanka dhinaca kalena qoyska george floyds ayaa soo bandhigay baaritaan madax bannaan taasoo ay sheegeen inay ku ogaadeen in wiilkooda uu u dhintay askartii kaga taagnayd dhabarka iyo luqunta oo uu goobta ku dhintay maxamuud mascade ayaa arrintaasi ka waraystay garyaqaan amiin haaruun maxamuudow george floyd reerkiisu waxay soo bandhigeen baadhitaan madax bannaan in ay sameeyeen oo caafimaad kaas oo ay ku ogaadeen wiilkoodu inuu u dhintay askartii dhabarka iyo luquntii kaga taagnayd ee cajaladii laga soo duubay isniintii lasoo dhaafay waxay soo bandhigeen in wiilkoodu uu ku nafbaxay goobtii cajalada lagaga duubay ee askartu ay ku haysay waxay soo bandhigeen in isagoo meyda la geeyey isbitaalka waxa ayna caddaynayaan dhakhaatiirtii ay caddeeyeen in fadhigii dusha lagaga fadhiyey george floyd iyo goobta lagu hayay oo meel adag oo sagxad adag ahayd ay sababtay in uu dhiigga jirkiisa isu kala socodkii ka istaagay taasna ay sababtay inuu dhinto
waa tahay dabcan kiiska hore ayaa baaritaan lagu sameeyo degmada hanabin ay ugu sameeyeen marka baaritaankan kale maxaa loogu baha inay qoysku sameeyaan
maxamuudo waxaan xasuusanaa warqaddii dacwada ahayd markii ay soo baxday in ay ka mid ahayd in baaritaan caafimaad oo hordhac ah oo degmada henepin county dhakhaatiirteedu ay sameeyeen aysan sheegin in uu ay soo bandhigeen inaysan haynin wax caddaymo ah oo caddaynaya in george floyd uu u dhintay culayskii kor ka saarnaya askartii qoorta kaga tagnay taas ayay faamilku ama qoyska george floyd ay dhibsadeen waxayna go'aansadeen in ay raadsadaan dhakhaatiir madax bannaan oo si iskooda caddaymo ugu raadiya
waa taa gartay sida aad sheegtay degmada hanibin baaritaan hore ayay sameeyeen oo dabcan hordhac aha miyey jirtaa marka baaritaan kale oo ay sameeyeen mise koodii hore ayay ku adkaysteen
maxamuudow waxaa galabta soo baxay baaritaankii degmada hanipin oo dhammaystiran kaas oo u muuqda in lagu ayidayo baaritaankii ay dhakhaatiirta madaxa bannaan ee faamilku ama qoyska george floyd ay codsadeen laftooda waxay sheegaysaa in culayskii korka lagaga fadhiyey george floyd ee askarta ku fadhiday qaarka dambe dhabarka iyo luquntaba iyo meesha lagu hayey oo adkayd iyo qaabka uu dhulka u jiifay oo adkayd iyo gacmihiisa oo uu labadeglo uga xidhnaa in ay ka qayb qaateen in uu dhiigi isu socodka dhiigu uu jirkiisa ka istaago taasina ay ay qayb weyn ka tahay geeridiisa
waa gartay marka haddii baaritaankii qoysku ay sameeyeen ee madaxa bannaanaa iyo kii dambe oo sidaad sheegtay xilli galabta ah soo baxay oo degmada hanibin ay soo saareen ay isku wax sheegayaan islamarkaasina rabshadaha socda iyo dalabka madaxda gobolkuna uu ahaa in lasoo xiro saddexdii kale askariyay ku lugta lahayd kiiska ma laga yaabaa natiijadan hadda soo baxday inay soo dedejiso askartii kale in lasoo qabto iyagana la maxkamaday waa suurtagal maxamuudow maadaama caafimaadku baaritaanku uu sheegayo in askartii kale ee ku fadhiday ay qayb ka ahaayeen geerida george floyd waa suurtagal arrintaasi in ay xeerlaaliyaha gobolka minnesota oo hadda la wareegay kiiska in ay arrintaasi u suurto geliso inuu kusoo ogo dacwo saddexdii askari ee kale ee ka qayb qaadanaysay xiritaanka ama gacan ku-haynta waktigii uu dhimanayay george floyd
waa gartay waxaa jirta maanta dhinaca kale in qoyska george floyd wiil ka midihi uu yimid goobtii lagu dilay walaalkiis islamarkaasina dadweyne aad u fara badan oo goobta jooga uu la hadlay baaq run ahaantii aad u kululna uu u diray dadka dibadbaxyada dhigaya oo ku sheegay inaanay wax gacana siinaynin qoyska iyo george floydba haddii ay wax burburinayaan islamarkaasina qoyskiisu ay yihiin dad nabadeed oo aan marnaba doonaynin in magaca wiilkooda la xumeeyo islamarkaasina hantida dadka lagu burburiyo sidaa darteedna ay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay u joojiyaan banaanbaxyada rabshadaha wata marka hadalkaasi ama baaqaasi ka yimid george floyd walaalkiis maxaad is leedahay wuu ka tari karayaa in dadka rabshadaha dhigayahay ay joojiyaan oo si nabada ay banaanbaxyada u dhigaan way hadda ka dambey
baaqaasi runtii baaq loo baahnaa iyuu ahaa caddaynayana mawqifka qoyska sababtoo ah dadweynuhu dareen bay ka dareen celinayeen dhibaatadii ku dhacday george floyd oo weliba cajarad laga duubay isagoo naftu ka socoto dadku marka qof weliba iskii ayuu uga fal celinayay laakiin walaalkii markii intuu soo istaagay uu u sheegay in si nabada lagu raadiyay xuquuqda walaalkiis qofkii dhibaato geysanayana uusan ka qayb qaadanaynin xuquuq raadinta walaalkiis dadka laba siyaabaad ba uga qayb qaadanaysaa kuwa ay u noqoto in haddii iyagu ay ku kacayeen falal maaragtay burburin iyo qalalaase ah in ay ka waantoobaan oo ay joojiyaan maadaama waxay u soo baxeen ay tahay xumaansho ay ka xumaadeen sidii loo dilay george floyd iyo in ay siiso dadka banaanbaxaya laftooda feejignaan ayna u arkaan qofkii ku kaca hanti burburin iyo maaragtay in uu dhibaato geysto in uusan ahayn qof ka turjumaya sida ay rabaan george floyd qoyskiisa in walaalkooda xaq loogu raadiyo kaasi waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxaa warramay waryahayga gobolkaasi maxamuud muuse cadde subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa tababar u soo xidhay dufcaddii labaad ee barnaamijka carbiska shaqo qaran warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo dirtay wariyaheenna sagal mustafa xasan nuur madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta tobabar usoo xidhay dufcaddii labaad ee dhallinyarada carbiska shaqo qaran oo tobabar ugu soo dhammaaday deegaanka dararweyne waxaana kala qaybgalay madaxweynaha xubno kamid a golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada qalabka sidaa ugu horeyn agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan ayaa ka warbixiyey barnaamijkani mudane madaxweyne dafcadda labaad ee barbaarta shaqo qaran ee maanta tababarku u xidhmayaa waa aqoon-yahano xula oo ku yimi tartan furan oo leh xirfado iyo aqoon kala duwan oo heer jaamacadeed ah waxay buuxiyeen kaalin kasta oo looga baahnaa mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaatay in akademiyada shaqo qaran loo soo magacaabo talis iyo macallimiin u gaara oo xul ah waxaanu dhisnay hoy cusub oo ka kooban afar guri oo isugeynta ay qaadi karaan ay dhan tahay afar boqoloo qof iyo afartan musqulood iyo xamaamo oo wada jira waxaa akademiyada ku soo kordhinay dhismaha howlweynaha lagu cunteeyo oo cabirkiisu dhan yahay shaniyo soddon mitir iyo shaniyo toban kaasoo ku qalabaysan kuraas iyo miisas shub ka samaysan dhinaca kale taliyaha ciidanka milatariga somalilan nuux taani iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska dabagale ayaa iyaguna ka warbixiyay ahmiyadda barnaamijkani u leeyahay dhallinyarada adduunka taariikh baa ka hadha hawshan hadda aad bilowday sanadkii hore iyo sanadkanba waa wax ku cusub geygan hadda halkii aan ka nimid iyo meelo qaar kaloo lagu dhowdhow waa wax ku cusub waxaa taa u hurtay inay dhallinyaradii badda isku tuuraysay waddankooga aaminaan oo shaqo ka helaan iyoaad kalsooni madaxweyne u siisay markaa histariga way ku gelaysaa taariikhda waxaan isleeyahay runtii waa arrin taariikhdu in weyn iyo weyn weyn weyn qori doonto waa ta maraysa maanta in aqoontii somalilan inta la ururiyo iyagoo markii horena akadhemi ahaa haddana loo bedelo inay noqdaan hogaamiyaasha ciidamada mustaqbalka dheer ugu dambeyn madaxweyne muuse biixi cabdi oo soo xidhay barnaamijka ayaa sheegay in dhallinyaradan shaqo qaran ee maanta tababarku usoo dhammaaday ay noqon doonaan dhammaantood kayd uu yeelan doona ciidanka qaranka somalilan waxaan ku abareynayaa waan ku ammaanayaa marka hore inaad noqoteen intii markiis cilmiyana loo baaray aqoontoodana kusoo gashay oo qofna aanu khiyaabayo dusdusyo gacanqabood ku imanin laga bilaabo maanta waxaa ka mid jira ciidanka qaranka oo kayd baa jira ma tiidin qarshicoonada rag iyo dumar ka yaa ku jirtaan marka dalka loo baahday kala janaacdana waxaad tihiin forotyarska ugu horeeya meeshaa danta joog maanta dagaalkii u weynaa baynu ku jirtaa fayrasaynu dagaalamaynaa wacyigelin baynu u baahannahay xoog baynu u baahannahay dhammaan kugu horiya kuwa dambe shaqada qaranka waxay ka ogeeyeen forotyarka halkii lagu hadala tagaaya waxaan iska xaadirayaan barasaabada iyo gobollada waxaan iska xaadirayaan degmooyinkooda waxay dagaal ku hanayaan wixii looga baahdo sagal mustafa xasan nuur v o a
britain ayaa isku dayeysa inay dabciso xayiraada uu sababay xanuunka covid inkastoo arrintaasi ay muran fara badan ka dhex dhalisay bulshada dalka britain ayaa haddana dowladdu waxa ay shalay dib u furtay qaar ka mid ah iskuullada iyo fasalada waxbarashada ee dalkaasi haddaba wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa tallaabadan oo qaar ka mid a waalidiinta oo ay soomaaliduna ku jirto oo ka hor yimid inay xilligan carruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada qaar ka mid a ardayda ayaa dib ugu laabtay shalay iskuullada gobolka england ee dalkan britain waana tallaabo qayb ka ah in la dabciyo xayiraada xanuunka covid sagaal iyo toban uu sababay dowladdu waxaa sidoo kale ay fartay muwaadiniinta in lix qof dad ka badan aanay isugu iman goobaha dadku ay ku nastaan mas-uuliyiinta dowladda ayaa ku celceliyey in dadku ay ku dhaqmaan kala fogaanshaha labada mitir ah tallaabadan ayaa saynisyahano dhowr ah ay walaac ka muujiyeen waxaana tallaabadan ay u arkaan mid halis ah oo xilligan aan munaasab ahayn islamarkaana ay ka dhalan karto in xanuunku uu mar kale soo laba kacleeyo iskuullada ay dowladdu ogolaatay in dib loo furo waa ardayda dhigta xanaanada fasalka koowaad iyo ka lixaad ee dugsiga hoose iyo weliba carruurta baahiyaha gaarka qaba waalidiin badan ayaa ka cagajiidaya in xilligan ay carruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada sida laga soo xigtay hay-adda qaabilsan cilmi baarista waxbarashada ee loo yaqaano national foundation for educational research hay-addu waxa ay sheegtay in la filayo in boqolkiiba lix iyo afartan ay waalidiinta guryaha ku haysan doonaan caruurtooda waalidiinta ayaa iyagu xaq u leh in caruurta ay iskuulka geeyaan haddii kalena ay guryaha ku haysan karaan macallimiin badan ayaa iyaguna qabaa inay xilligan adag tahay in bulshadu ay kala fogaadaan oo arrintaasina ay iskuulka ka dhaqan gasho mustafa cumar waa aabbo soomaaliyeed waxa uu go'aansaday xilligan in caruurtiisa aanu geynin iskuulka mahadsanid ridwan run ahaantii asbaabada aan iskuulaadka caruurta ugu reebanay waxaa ka mid ah in ilaa iyo hadda cudurkii covid uu dalka saameyn oo ku leeyahay tan ku xigta waxay tahay walwalka meesha ka jiro sida aad ka warhayso iskuulaadka dalkan caruurta sida maaragtay fasalada ee iskula imaadaan waa dhowr iyo labaatan qafood iskuulkana uma diyaarsana ka hortag xagga caruurta iskuulaadkana sida caadada u tahayba maaragta waa very highly oo maaragta active waay markii la dhaho cross contaminationka marka arrimahan oo dhan walwal badan ayay ku abuurtay qoysaska siiba soomaalida dalkan u k degan ayadoona dowladiina wax cad ah maaragta ama cudurka in meel la saaray ama sayniska ayna soo cadaynin marka asbaabadaasaa ka mid ah maaragtay asbaabada aan caruurta ilaa iyo hadda aan guryaha aan ku haysano koleyna waa arki doonaa dowladana dhowr meesharay ayaa diyaarinaysaa sida looga hortagi lahaa marka kole deg deg wax ah ma jiro familiyada badi inta waxaa la siiyey opshano ina caruurtooda ay geystaan ama ay guryahooda ku haystaan marka waxaan ka mid ahay familiyada ma aragtay go-aan ku gaaray in caruurta weli aan guryaha aan ku haysano anagoo ka walwalsannahay in maaragtay cudurkan oo mar labaad soo laba kaclayn karo haddii caruurta iskoolaadka lagu wada celiyo xanuunka coronavirus ayaa dalka britain ku dilay soddon iyo siddeed kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo siddeetan qof marka lagu daro boqol iyo saddex iyo toban qof oo dhimashadii ugu dambeysay ee la xaqiijiyey dad gaaraya laba boqol oo kun ayaa maalin walba laga baaraa xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo dhinaca kalena la sheegay in laba milyan oo qof oo ku nool dalkan britain ay u nugul yihiin xanuunka coronavirus mustafa cumar ayaa mar kale waxa uu iiga sheekeynayaa sida noloshu ay noqon doonto iyo isbedelada ku dhacaya isbedelada ama saameynta oo ku yeelan doono covid dhankan isdhexgalka bulshada ilaa iyo hadda isbedelo badan ayaa muuqdo habka maaragtay dukaamadaha ama maaragtay wax iibsiga loo tago habka shaqada dhaqaalaha ilaa iyo hadda waxa ay diyaarinaysaa measurement ama sidii looga hortagi lahaa maaragtay isdhexgalka bulshada oo maaragtay si qaab casriyeysan ugu talagalooso in ay soo diyaar arrimahaasoo dhanna waa arrimo oo dowladda ilaa iyo hadda ay ku mashquulsan yihiin laakiin waxaa yani waxaa hubaal ah in uu yani saameyn xoog leh ku yeelan doono habka ama sida isdhexgalka bulshada habdhaqanka maaragtay dhaqaalaha iyo waxyaabo badan maaragtay oo dunidan kusoo kordhay cudurkaana oo saameyn weyn uu ku yeeshay inkastoo tirada dhimashada ay hoos uga soo dhacday sidii ay ku bilaabatay ayaa haddana waxaa dadku ay ku daaleen guryaha lagu jiro waxaana muuqata in noloshii dadku ay horay u yaqaaneen ay wax badan iska bedeli doonaan ridwaan xaaji cabdiweli v o a london xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa hoosu dhac weyn u geystay dhaqaalaha dunida dalalka uu saameeyey waxaa ka mid a dalka kanada ay ku nool yihiin soomaali badan ganacsatada soomaalida ee gobolka ontario ee dalka kanada ayaa sheegay in xanuunka covid sagaal iyo toban uu saameeyey ganacsigooda oo ay la kulmayaan xaalada adag wariyaha v o eda ee toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta noo soo diray soomaalida ugu badan ee dalkan kanada ayaa degan gobolkan ontario waxayna ku leeyihiin ganacsiyo yaryar oo kala duwan laakiin covid ayaa saameeyey ganacsiyadooda si lamida ganacsatada kale ee dunida zahre maxamed siyaad oo loo yaqaano zahre geelle waa gudoomiyaha ganacsatada haweenka ee magaalada toronto waxay ka waramaysaa saameynta uu ganacsigooda ku yeeshay covid
annaga si weyn oo runtii markaan ka hadalno oo noo taabtay waayo wuxuu ahaa ilaa dukaaman ilaa afartan iyo shan dukaan ah oo la wada degan yahay intaasna waxaan ku dhihi karaa in alaabteen iyo dhan ayadoo dhex taalo weliba aan annaga wax aan kala baxnaba xataa aysan jirin albaabada loo xiray dhibaatadaas weyn aa noogu darayd haddana waxaa soo galay ciiddii islaamka oo annaga ahayd ogsiyonaha noogu weyn oo aan ka faa'iidaysan jirnay oo aan wax ka heli jirnay aan ku leeyahay sanadka dhan waa meesha waktiga ugu fiicnaa oo aan weynay wax aan gadno iyo wax aan gacan ku haynaba ay jirin haddana aan ku jirno guryey annaga dhan oo la yiri qof kastaba joog gurigaagii iyo dhaqaalihii meesha naga soo geli jiray oo dhan oo aan tabnay intaasoo dhibaato weyn ah marka kuwa naga soo gaarta ganacsiyada uu saameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa ka mid a maqaayadaha laga cunteeyo walow weli iyaga ay furan yihiin oo la ogol yahay in dadka ay cunnada qaataan maxamed aadan cilmi waa milkiilaha maqaayadda ister oo furan afar iyo labaatan saac wuxuu v o eda u sheegay in saameynta dhaqaale ee uu la kulmay ay tahay maadaama isu socodka dadku uu aada u yaraaday wallaahi covid nineteen saa og tahay ummaddii kulli waxaa galay cabsi iyo inay ka fiigaan xagga caafimaadkooda waxa uga imaan doono bulshada marka ay soo galaan xagga maqaayadii horta aad ayuu socodku yaraaday tan xigta dhinaca xirfadaha oo hoolkana waa la mamnuucay dowladdii ayaa ku dhawaaqday in aan dadka an isku imaan karin publica dhinaca kalena waxaan u filannahay habka qaadashada cuntada laakiinse fadhigii ma jiro wallaahi waa waa wax aada u dhib badan waayo oo la xasuusi doono xirnaashaha iyo shaqayarida ganacsatada ayaa keentay in ganacsatadu ay niyadoodu ka saaraan wax faa'iido ah balse walaaca haysta ayaa ah kirada goobaha ay ku ganacsadaan oo weli laga rabo xitaa iyagoo xiran waatan mar kale zahra geelle intaan biloodo hadda coronaviruska loo xareysan yaho guryaha lagu wada jiro waa nagu socotaa ijaarkii meesha aan kuley laakiin si hadda xoogaa la sheegayo dowladda fifteen percentage camal ayaa waxaan maqalna waa la iska dhimaa laakiin annaga way nagu socotay lacagtii oo waana laga rabaa dhib weynayna noo tahay in intaasoo lacag ee mar keliyana laga wada rabo haddaba sidee bay kusii haysan karaan ganacsigooda ganacsatada soomaalida maadaama kirada weli laga rabo iyagoo ku jira khasaare ama helaya dhaqaalo aanan dabooli karin baahiyadooda waa kan mar kale maxamed axmed cilmi hadda ganacsiga adiga boqol kiiba soddon hadda noqday meesha boqol kiiba boqolka ah boqol kiiba soddon waa fahmi kartaa waxaa waaye ijaarkii iyo shaqaalihii lacagta sidaa hataa waxaa kulligoodu waa isma bixinayso isma keenayso marka waxaa waaye waa wixii keedkii ahaay in lagu noqdo waaye sidii loo socodsiiyey businesskii kaloo xigto wixii dowladda qaarkood ee gacan qabashada ay sameynaysa camal in lagu gacan qabto brograamada bixinaysay oo ahayd deynta camal ee dowladda bixinaysay lagu bixiyo tan kalena waxaa waaye haddii aynan dadka ummadii aynan si iyaga oona cabsi aanan qabin ayna kusoo bixi karin way adag taha ganacsiga sida kusoo kobco ama ku adkaado ama ku istaago waxaan ku faraxsanahay ummadda oo weli noo timaado oona taageerto
zahre geelle ayaa maxamed la qabtaa inay u dhabar adeegayaan xaaladan adag dibna ay u furi doonaan ganacsigooda marka ay xaaladdu isbedesho wax kasta waa waa wax macquul ahoo dhici karo oo dhibaatadii dadkii way wada taabatay laakiin kolleytaba businesyada wadanka jiro ayaan inta badan kala mid nahay oo haddii wax bersentagena laga reebana wixii bal awoodeenna tahay aan rabnaa inaan raadino laakiin ilaahay idinkiisa rajo fiican aan iska sugaynaaho haddii inaan wax la raaraadiyo ayay rajadaynu tahay inta badan dad ka bixino ijaaradaas dowladda ayaa sheegtay inay caawin doonto ganacsatada yaryar oo ay ugu yaraan ka dhiibi doonto qayb ka mid a kirada taasoo ah rajada keliya ee u hartay ganacsatada xuseen nuur xaaji v o a toronto haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta halku dhegeedu yahay daydaya madaalo waxaa ku luuqaynaysa allah u naxariistee xaliimo khaliif magool
intaasina waxaa ku eg idaacaddayadii saakiya caalamka waxaan idinla socodsiinayey caashe ibraahim caashe cuudi anigoo maxamed cabdi iyo dhinaca soo saaristu noo joogay bashiir abaykar intaannu dib u kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo